kooxda wacyigelinta ee ciidanka qaranka somalilan ayaa munaasabadahaasi lagu xusayay aasaaskii ciidanka qaranka waxa ay ku soo bandhigeen riwaayad ka hadlaysa qiimaha nabadgelyadu leedahay wax soo saarka dalka dimuqraadiyadda taamka ah ee dalka ka jirta iyo weliba sidii ay ula shaqayn lahaayeen dadweynaha kala gedisan ee somalilan ciidamada jamhuuriyadda somalilan
habar yar inankii adoogeed ay soo doontay ee sida sharaftale hooyada iiga soo doontay sheeka askarinama laydhaan bay bishaheedi askari ba ma arki karta ana askarigaan baad igaga dhiganta habar yar shaare bishaare bishaare waxa aan kuu sheegayaa hooyadaha faaka inay ku qasbantay oon santaa ay ka mudantay ninkii askariga ara waa lagu siinayaa ku bishaaraysa habar maharta habar yar habar yar hooyada saka ugu talisaa alla habar yar iiga tansanka
salaamu calaykum calaykum asalaam qaadla bas bas bas bas bas bas waa inanta yara bay kadeeday oo gurigiiba ka shaqayn loo askari oo laga siiyey la inanta yar arrimaha maxaa lagu dhamayn layaa ninkan askarka iyo awlihiisa ku daba dhigay maamuu nin lacag laan doonayaa wax kalama haysaa dhaway lacag kale maad hesheen haddaan askarku turinay waxaan kuu sheegayaa saaka waa ku qasbantay oo turinaysaa ninkiinan oo maxaa soo kordhay waxaa soo kordhay ciidamadii somalilan darajadii duuduubaa loo sinaya jilmad weeye inantana jilmadaynu raacinayna waxaan ku idhi anigu raashin jilmad loo bixiyo unbaan arkaye maxaan ku dhahay darajo jilmad lagu bixiyo weligayba maan arage maxaad ka wadaa tani waa casriga ciidamada somalilan waa loo kaydinayo jilmadbaa lagu siinayo haddaba adigay dhagayso ama ciidanka ma necbi wanaga markay dagaalka garayaan oo markay dibtoono u taagan yihiin anigu intaba waan jecelahay waa run tiifiyada adigu ma daawatida anigaa daawadee waa run laakiin wax yar bay leeyihiin waa maxay wax yaraa ka noqon la yidhahda leeyihiin haye dibtoonow ka noqo haye shaqadanta ka noqo haye haddii sanadkan jilmad lagu bixin waayo darajadii oy xataa tafaariikh noqoto anigana inantaydii waa ka noqo bushaara haddaba bushaara sanadka wax laga noqonayaa ma jirto anaa kuu huba waa xaaladooda waa jilmadbaa lagu siinayaa inantiina waynu bixinaynaa walaale si aynu isku ogaan ma iga hurtaa nacam haddaana inantaydii waa jilmad
haddaad tahay ciidan huban hawshii kugu aadanayd adaan ka adfaaninoo waxaa ogolay daacadnimo weliba soo hooyey guul haliiyow geesiyow hubalbu lagaa helaa
haddii aan ahay askari hormuud baan shacab u ahay dharaartii ma soo hargalo hurdana ma aqaan habeen waxaan u sidaa hubkow hareeraha iyo gudaha waxaan ahay heegan adag inuu cadow heere iyo hitaaqana uma ogoli
haddii aad tahay askari hankaagu uu fog yahay hayaankii dawladnimo inaad noqotaa hormood waalma lagaa helaa
haddii aan ahay askari hannaankiisiyo sharciga anuu u hoggaansan amar hubaan waan ilaaliyaa halkuu cadowgaygu jiro habeenkiiyo maalintii hobsiin iyo feejignaan waxaan ahay heegan dhaba hidaaqada uma ogoli
marin cishadii timaadaba adowga aanu heerayn agta aanu hoos marin aamaxaan dadkeennii nabad kuma caweeyeen haddaan ciidan adag jirin cati loogu tababarin cudud iyo awood hayn calanku aan u saarayn dhallinyaro xawaysiyo cilmi lala heleeno farxadda kuma ciideen
haddaan ciidan adag jirin caafimaadka noloshiyo ganacsiga caamilanyo cayn kastaba adduunyada caalam lala silacmeed haddaan ciidan adag adag jirin caala iyo nabad iyo nimco maynu culaneen layskuma casuumeen
yaa waar waxaanu lahay dhaqan baanu lahay oo caad aanu lahay oo xeer baanu lahay oo qabaayil baanu wax ku qaybsan jirin oo saamiyaanu kala lahay oo waanu kala saami badnay wax dimuqaabeed la yidhaahdo ayaa sidaa noo jiidhay oo saa noo jiidhay oo meel alla meel aan soo qays kala garan mayno meel alla- wasalaamu calaykum salaamu calaykum calaykum assalaam
warma adiga dabaxow saaka isku buuqsan oo aada iyo aad dad isugu buuqsan tahay maxaa kaa siiya balwasiise
waad arki doontaa waxaa naga siye waxaan ku idhi markii aan dayaraa iyo maantoona aad u duqoobay qabiil baa loo degenaa dariiq baa la lahaa dadku uu ku heshiiyey duulimaadka colaadda iyo marka uu dul yimaado geed weyn oo dabaloo dugsiyo hadhacaa loo dareeri jiroo duqaydaa talinayso daawadaa la helaayay ee dimuqraadiyad baa dalkii oo dhan ku faasto xeerarkii ka dulboodaye ma dawba arrinkaas
iminkaa ku fahmay dabaxow dhegayso waaya dabaxow dunidoodan dimuqraadiyad baa dadkii uu wada qaatay haye teenna doorka istiinteenee dastoorka ogolaado waa la diiday qabiil axsaab baa laga doortay maanta waa degenaansho nabadha iyo dalkiiyo dawlad baa nahay baadila ee adoo isku daalin doc kaleetana eegin intaana dayoobin oragoo daacaddantaada waan waxaan kuli waxaan kuli awal ba odayaasha ficfiican maad ahayn hayd dalas xun baad ahayde ma halkaasaad maraysaa adna weliba ku darsoodayso dawladda waxaan ku idhi waxaan ku idhi dawladda aad sheegayso waa tanu annagu bisannay waa tanu ilaashanayno waa tanu har iyo habeen u taagannahay ee dimuqraadiya maxay tahay dimuqraadiyad weliba ku darsoo dabahow daar weynoo la baneeyey aroosaad ku dekayso doobaha weye dibadkii xagga ku doorsan lahay dee maxaa laba simanba maahe
isagoo jaadka ka daayey hadda waa jaadku baryahaa dibna saarin dadabkaa jadiskana ku doorsan lahay horta annagu baalkaa iskuma fiicin kow dhe laakiin dee way kale kulul yihiin baa leeyo isku midba maaha labadaas dhegayso haddaba dimuqraadiyaddii iyo qabiil bay iska caliyaalay waa abaar iyo dowge ma isku doorsanaysaa
war dee adiyo iskalinaysa isgelin maahae taasaan la isku war raaca adeerow baasha hadal qaadkeeda iga daa baasha hadal qaadkeeda iga daa
labadii magaala maqlayay haye
wax la isku hayaana ma jirto ha adna saxdaa tahay isaguna maqaldan gogoon war heesaas oo kale rag laguma kala saare aashaa dhac baan kudhi aasha aashaa dhaca aashaa hadal anaa kuu sheegaya haye waxaan ku adna saxdaa tahay isma maqal galan waxaan ku ihi miyaad garanaysaa wariyahe wadan yeri maqal waa barukaadi adidin kale adna maqaldanida aamu weeya ninbadku garanayin boolka ka sheekeeyey haye adigu geelii iyo reerkii iyo dhaankii iyo xeerkii iyo beeshii iyo qayinkii gelayso tiibaad ka sheekay iyo taladii dee ha gabarta tiibaad ka sheekay weey isla dimuqraadiyaddii iyo dowladnimadii iyo qarannimadii iyo calankii iyo aqoontii buu kaaga sheekeeyey weey maantana waxaa la isku raacay ha waa aqoonta iyo dimuqraadiyadda iyo dowladnimada eede adna geedigaanu guuro ero usoo guurata nagu raac
hadda saxan oo adeer waxaan ku idhi ee waxaan ku idhi markaynu wax dooranayno ee ee ama caaqil ha noqdo Hmm.
ama suldaan ha noqdo Eh.
ama abaanduul colba ha noqdee Eh.
ninka afar xaalo afar xaalo ninka yeesha afar xaalo afar xaalo ninka isu raacaan ee ayaa la dooran jiray haye
deeq kow iyo dood haye dirir iyo feejignaan afartaa xaalo ninka laga helo ee ee rag ka soo baxay baa la dooran jiray haye dimuqraadiyaddu maanay ahayn ee tasri nacadkii iyo danaystihii iyo ardalkii iyo geesigii la yaqaanay ayaa sibanoo ninka halbeeri la yimaada ayuubaa qabanaya xilka wax yar baa kaa qaldan adiga in yarun baa kaa qaldan sida kale saxbaa use boqolka iyo fariidka iyo geesiga inagu inaga dhasho kala garanaynaa Haye.
sabtaada ku tawraa la guri ilaalo kaa dhasho kaa yimi oo miyay lagu simayaan de oo waxaan ku yidhi waxaan ku yidhi aan kuu raaciye ee waxaan ku yidhi ee haddii dimuqraadiyadda la qaatay ee oo intaasoo dhan ma garanaysaa la haystay ee maxaa laynoogu aqoonsan waa allah ma intaasa ku dhibaysay Ah.
anaa kuu sheegaya aqoonsiga nasoobkii warkiis sida hore loo waayay waaya dabeetana waa lasoo dhowleergaraynayay waaya ayaan dhaweyd baa la helay haye ignita dunidoo dhani aan ku dhawaaqaysa waynu ka dhowleergaraysanaynaay haye waaye
maxaa la dholobgaraynayaa dee ba halkaa waa soomaali ugu sheeg soomaali baan kuugu sheegay Ah, waxaan ku yidhi eh, meeshii uu ku jiray ah.
galabkii ka keeni lahaa baa la samaynayo dabeedna nafa waa waa- waa biyaar iyo koofsaasinba dadka yarunbaa sidaa loo taabanaya meel baa la taabanaya dunidoo dhan buu marka soo wada boodaya Ah, somaliland waay.
somalilantaa ku dhaysa Waay, idinku- haddaba hadda waxaan ku yidhi Ha, rag waa ballane Ah.
dimuqraadiyadda ama nala qaadatay idla qaata.
inama risaasaanoo qabanay saasay loogu qaba sharafumadi adigoo qalanaysaano aqoonsi ku qaadate saanta dadbantayo qadeeyo noolashada qabada caanaha kuujiya miyaa dayalawguma wayamaya wanaag maka quusaba wayamaya qalada maha qaadanba wayamaya magee ku qaraadaba wayamaya qodro iyo dabiisku qabo dareen dambeeyihiin saanta qadbantayo qadeeyo noolashada qabada caanaha ku jira miyaa dayalaruqura wayamaya qalada mahaqaanada wayamaya wanaag maka quusada wayamaya madeehe ku qadhaadada wayamaya qadron iyo dabiisku qabo dareen dambeeyihiin xumadu waa nabadgeliye ilaha wadankaaga jaro qayrkenaan siisanye khilaafka layska jiro xumadu waa nabadgeliye ilaha wadankaaga jaro qayrkenaan siisanye khilaafka layska jiro hormadu waa nabadgeye ilaa wadankaaga jaro bayrkeraantiisane khilaafka layska jiro khilaafka layska jiro khilaafka layska jiro
السلام عليكم وأقول وإذا لكم أرجع كذا عليكم وأقول قلت جرب وأكيد وريستا هو هذا الشيء آه وأقول دي سؤال jawaab
ولان تيجان شيء لدورت ah مرت ما وضع ما يري يسر يلا باتن ما يري باكو يدي haye سوى حاجة دول يوم داشتك
golahan deegaankee la doortay ايه waa hal maayar هاي iyo baalashiisii يا بلاشيسي insha allah sidaasay ku biyo cabaysaa هاي kuwii horena waxbay qabtay kuwana sidaasay u duulayaan وان قرص anse midkuu sheego ايه adeer afkaagaa maad haysan ايه وايو dadkeenna soo mataqaani ها haddaad mar hindhisa boqol hor boqol goobbay hindhisayaan iyaguna فقال واحد الهبين
haa وان hadal قرص ku tar وان قرص سؤال jawaab waxbaan xalkeeda laayahay haye waan dawadeeda la'ahay waaye waan si allaaliyo saankayga la garan lahay haye oo adigagaasi aad garan laadahay koodii Haye.
waxaas waxa weeye ha waa la lahaa waa la lahaa waa la yidhi waa la yidhi waa la sheegayey waa la sheegay waan maqlay waan maqlay bal waxa adigu dawadoodii sheeg waxaa dawadoodaan kuu sheegay hee waxaad aragtuun ku dhaqan waxna ha ku darin
hee marwar miyaan loo baahnay looma baahna inaad waxaad aragtay wax ku darto haye waa run ku dhaqan run haye waxaad aragtay waxbaa ku darin oo waxba kala aoran wax alla waxaad ku dartaa yuu jirin oo waa la yidhi ha raacin dee waa dembi waxaas waa laqwi waa waxun waaye su-aal jawaab horta beri dhawo dhul yaroon meelaha kale ku lahaa baan iibiyey waaye
weligayna maan ganacsan waaye inaan lacag tiro oo lacag waxoogaaya ugu shaqeeyaan doonaya haye bal lacagtaasi halkay lacag ka soo saari lahayd haa bal sheeg
kuu taas sheeg un haddaad sheegto haa waynu ka dhergaynaa kuu sheegay baan laakiin meel lacagtay naga cunayso lagu qarsanayaa maya soomaali maya maya maya waa nin weyno intaan magaalo joogay baanan oo Haye.
garas iyo wax walba soo maray waan gartay halkay maanta maraysana la socda haye
maalin taajir baad u baahantahay soo maaha saaca taajir waxay maalintuba ka badan saacad haa anaa haddaba kuu sheegaya haye daar weyn baad kiraynaysaa daarwey daar weyn oo intee leeg dee daar adigu xoogay oo in doona bangalo leeg haye oo wajahad leh haye rijacad baad marinaysaa firshi cad nalal cadcad baad ku xidhaysaa ku xig boodhar baad samaynaysaa waxaad ku qoraysaa ee waa dhakhtar ama waa cilaaj ku eli halka halkaa ku eli halka halkaa halkaa ku eli dhakhtar baad ku qoraysaa baan ku dhi ama cilaaj dabadeedna
shaqaalo badan baad diyaarinaysaa haye
sabowna si xitaa ammaanka ilaaliyaad diyaarinaysaa haye ha isku yaraan shaqaalaha waxaan ku dhi aragtidaadaa lacaga
ilaah araba dhakhtar ama dhakhtar ama cilaaj deetana lacagtu waa durdur aragtidaadu waa lacag adigu shaqayn dambe haddaan kuu yeedhi waayaana markaan furo weligaa hubaayo
war heede aa iyaduna cadiiba dhegeysan karnaa subxaan waxaan waxaan maqlayaa intaasaa tariif ku dhimantay intaasaa badda ku goday intaasaa waar heede la qari waaye qudhayda elidu idoo tumayna qabta waar nee kulama qabe warwarkayga qacsi waxaana kaaga qacsiinaya dhulkeenniyoo qabow nimcada meel kastaba qotoma qaxooti shisheeye iyo tahriibka kuwii qabteen qudhoodii la waayaydaan welina laga quusano qoyskii dhalay baafiya
ku darso taa waan kula qabaaye isbeerkana loo qasoo keliyaha qaar lagala baxo amase qaybaha wadnaha jirkooda la qaato oo la qalay oo laga qancayni oo qoyskii dhalay baafiya ha ku sii wade qureeshteenni iyo hablihii mayana badaha isu qubay imishaan la qafaashayoo la qalay oo laga qalcin oo qoyskii dhalay baafiya waana qaybaha taranta iyo xubnaha qurbaabiyahayda iyo dad kale laga qaatay lacag oo adduunku ka qayliyeen ee intaa weli loo qabiyo ah waa inay qaataan murtida banaanada qoro maxaa u qoraysaan dee dadkaan ugu sheegayna waxay ka aqbalaan baa loo sheegaa waxa looma sheego adiga sheegilahayn oo kale anaga war dhallinyarada ha tagto hawe calaykum asalaam war dhallinyarada ha tagto taariibto oo baasabor ha doonato ha soo qa- markaad yurub ka dabaal taariibina waan la talinaya nabada u yara kaa waxaan kula talinayay sida wanaagsan baa siinayo waxaan ku lahaa inamadu ha inoo dhoofaan oo waxa inoo soo bartaan ee ka hormayda
ninkan waa dilaal Wuxuu- wuxuu ka dilaaliyey keliyaha war waa beeraada ninka waa beeraada waxaa dhalinyarada
maalimada waxaa loo hadeeya la garan mayno jiilaalkii oo waan islaamaysaa waane waayahan goole barqadii shalay toole waxaan roo dega weynay wixii dodyana buuxay biiyo daadkii wadnaa beri meesha ma joogto saaka waa iska banaan waa runta ee biyo iyo daad sii wadnaa haddii beebar la raacsho loo sameeyo baraago goorta ay bulsha oonto soo kumay baxsateen Bilaahi.
baraarugoo tala yeesha baraadmin baad barideene bal waxabaa mariseena annaga sii balballaartee haddii beeraha cawska lagu siidho bariisoo gallayda aynu ka beero haruurkaa bilqan lahaay oo digirtaa ka baxaysee baahidaa dal shisheeye soo kamaad baxsateen baraarugoo tacdi yeesha aadmin baad barideene waa intaynu booshcaddo jaano borotiin balahaynoo ku gaboobay bakhaaro bii waaye sugayno baddan baa xadda weyn le berrigeenna ku meersan kalluunkaoo boqol nooc iyo khayraad baa ka dhex buuxa babac babac kaa celinaya buuri kaama hor joogto bilaysna kaa celin maayo ninka baadhanayaana barqaduu dhargaya oo hanti weeye bilaasha halkeeda ee halkeeda bilshoy aan ku dareerno oo hadda aan la baxno oo badhna aan hilqanno badhna aan dhiganno baaqiga soo hadhana biici baa loo helayaaye imanka aynu bilowna hadda waa runta waa runta alla maxaa been dadka ka yiisee waaryahe Eh.
waa dadku waxay doonayaan sheega waxma rabaani oo maxay doonayaan waxay doonayaan ba ku sheega anigu haa lacag inta la soo qaado dhulka lagu aaso dabeetana baxdo lacag laga soo gooyay doonaya lacagtaasay
waa lagu hayaa haddaba abu eeg iminka kani soo geed maaha kaasoo lacag laga soo jaro un bay rabaan oo dabeetana la tiriyo wax laga iibi aa wax kale ku wata taama kuu sheega anigu ma haysaa taa
markaad muruqaaga maasho Ah.
markaad dhulka midha ka beerto Ah.
badweynta markaad dhex maaxdo Ah.
kalluunka habeere gaadho Ah.
abuurkii lacagta weeye abuurkii lacagta wey abuurkii lacagta weeye waa isku raacsan tihiin haa oo waxaa leeyihin markaynu wax beeranno ee wax qabsanno ee wax taacadannimo baynu helaynaa dee haa dee waanu ku raacaynaa dee waa okay dee sidaa wey inagu dhaqaasiya
maalintii dhoxolaad iyo xolku duula dhulkeenna iyo cadow la yska filaayo kuwaan cabsanaynin kuwa ciidaylaasha sawaariikhda cabaystee sawaariikhda cabaystee sida cayrka u horsha ninkii soo caranaya cayrsanayo markiiba cududaan la maraynin ciidankeenani wey caadow jaabeeyaay iyo caadow jaabeeyaay iyo caalanka oo halgaame ciidan qaaraan miya miyaa caadaw jaabeeyayo caadaw jaabeeyayo caalanka oo halgame ciidan qaaran caadaw jaabeeyayo caadaw jaabeeyayo caalanka oo halgame ciidan qaaran caadaw jaabeeyayo caadaw jaabeeyayo caalanka oo halgame ciidan qaaran miya caadaw jaabeeyayo caadaw jaabeeyayo caalanka oo halgame ciidan qaaraanhidhisyada badiyo xalka iyo dhulkaba guryahda u halgama ciidan qaaraanmiya xidhisyada badiyo xalka iyo dhulka guryahda u halgama ciidan qaaran inkastaynu dadaalay inkastaynu dadaalay ulxuraynay dalkeen ilaahi daayinaha dawladdu ina siiyey kuwa daafacaya kuwa ah kuwa daafacayaaye geesiyaashaan daalin geesiyaashaan daalin kuwa daafacaya eedeesiyaashaan daalin kuwa daafacaya iyo wasku duuban dunidu way arag tahayo macid bayna damcaysa hablaha daaqiyo luul dulmaray ba dhegayso midii wayga dartaaran midii wayga digniin kuwa doorkani dhow darajooyinka qaadan dargaalkii dalacayo nin birays xidhan mooye nin kaloo dalkan jooga ha ka qaadin dabuub dooqna yuu kugubeeyuu kugubeeri nin kaloo dalkan jooga ha ka qaadin dabuub dooqna yuu kugu beerin iska diid hadalkiisa kaalayo nala duul kaalayo ila dalxiis kaalayo ila dawaaf kaalayo ila dekee daruurahaanu ku geyna nala daafaca dhulkeenna danta qaranka iyo qaranka iyo dowladanta qaranka iyo danta qaranka iyo dowladii maalayada waan dijaacay danta qaranka iyo danta qaranka iyo dowladii maalayada waan dijaacay تقارنكايو تنتقارنكايو دولتي ما هذا يا لوادك تنتقارنكايو تنتقارنكايو دولتي ما يا لوادك ويا بارك بارك يا بارك danta qaranka iyo danta qaranka iyo dowladnimadayada waan difaacayna
Yes, she can love me, got the gold.